halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo sidoo kale bogga v o a somaly com waa axad bisha februaayo waa sagaal sanadku waa laba kun shan iyo labaatan idaacadda caawa ee dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah casho ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka oo sheegay in qaar ka mid ah bulshada caddaanka ah ee looga tiro badan yahay koonfur afrika la dulmiyo isagoo u ballanqaaday in qaxooti ahaan maraykanka ay u imaan karaan waxaa sidoo kale aad maqli doontaan ganacsiga beledweyne oo soo bullaalaya kadib markii laga qaaday isbaarooyinkii dhibaatada ku xeyn jiray gaadiidka raashiinka ka soo qaada dekedaha boosaaso iyo berbera alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh waddada naloo furay baqaaradii waxaan ka helnaa hadeertaan xamaali labalabada dooran ka heli jirna hadeerta alxamdulilah tobaniyo shan doolar labaata doolar waxaas alla naga calfaan kala hoana habeenkii xaafadahayna oola tagnaa
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa booliska soomaaliya oo la wareegay guriga hooyooyinka ee magaalada muqdisho halkaasoo ururka haweenka uu diidey inuu wareejiyo kuna wareejiyo wasaaradda qoyska barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idiin akhriyo ciidamada israa'iil ayaa xaddan maanta ah waxa ay bilaabeen kabixitaanka marinka istraatiijiga ah ee nazariim oo ku yaala khaza sida ay xaqiijiyeen saraakiisha israa'iil iyo xamaas tallaabadan ayaa qayb ka ah ballanqaadyada israa'iil ee xabad joojinta jilicsan ee ay la gashay xamaas taas oo si tartiib tartiibah u socota balse wajahaysa tijaabo adag oo la xidhiirta in labada dhinac ay heshiisa ku gaari karaan si wadidda xabad joojinta israa'iil ayaa heshiiska xabad joojinta waxa ay ku ogolaatay in ciidamadeeda ay kala baxdo marinka nazariim oo ah marin cabirkiisu yahay lix kilomitir oo kala qaybiya waqooyiga iyo koonfurta khaza loona adeegsaday goob militari intii uu dagaalku socday markii xabad joojintu ay bilaabatay bishii hore israa'iil waxay ogolaatay in falastiiniyiinta ay marinka nazariim u adeegsadaan in ay ku laabtaan guryahooda burburay ee waqooyiga khaza iyada oo kumanaan qof ay cagahooda iyo baabuur ugu socdaaleen dhinaca waqooyi ka bixidda ciidamada israa'iil ee goobtaasi ayaa waxa ay timid ama ka mid tahay qodobada heshiiska kaasoo hakiyey dagaalka socday muddada shan iyo tobanka bilood shir ay isugu yimaadeen hogaamiyeyaasha afrika oo looga hadlayay qalalaasaha ka taagan jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ee d r c ayaa sabtidii shalay waxa uu ku baaqay sida hadalka loo dhigay xabad joojin deg deg ah oo shuruud la-aan ah taas oo lagu dhaqangeliyo muddo shan maalmood gudahooda kooxda fallaagada ah ee m saddex iyo labaatan ayaa muddo gaaban waxa ay ku qabsatay dhul ballaaran oo ku yaala bariga dalka kongo oo hodan ku ah khayraadka dabiiciga ah ee d r c iyada oo weerarkooda ay ku dhinteen kumanaan qof halka malaayiin kalena ay ku barakaceen dowladda d r c ayaa kooxda m saddex iyo labaatan waxa ay u aqoonsan tahay koox argagixiso ah halka qaramada midoobey iyo maraykanka ay u aqoonsadeen koox fallaaga ah oo hubaysan shirka oo ka dhacay dalka tanzaniya ayaa waxaa qayb ama ka qayb galay madaxweynaha ruwanda paul kagame iyo dhigiisa congo flakis shisekedi iyada oo sidoo kale hogaamiyaasha ururka bulshada bariga afrika ee e a c iyo ururka horumarinta koonfur afrika ee saadka loo soo gaabiyo oo ka kooban lix iyo toban dal kagaame ayaa shirka si toosa uga soo qayb galay halka shisakeedina uu kaga qayb galay muuqaal ahaan kooxo matala qaar ka mid ah caddaanka laga tirada badan yahay ee dalka koonfur afrika ayaa sabtidii waxa ay ka jawaabeen qorshe uu madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ku doonayo in dadkaasi dib u dejin qaxootinimo loogu soo raro dalka maraykanka hase yeeshee laba urur oo matala caddaanka koonfur afrika ayaa ku jawaabay sida hadalkay u dhigeen waad mahadsan tahay laakiin maya waxay sheegeen in aysan qaadan doonin dalabka trump ee dib u dejinta caddaanka south africa loogu sameynayo maraykanka qorshahan ayaa lagu faafiyey wareegto madaxweyne oo uu trump saxiixay jimcihii taas oo lagu joojiyey dhammaan gargaarka iyo kaalmada dhaqaale ee uu maraykanku siiyo dalka koonfur afrika aqalka cad ayaa sheegay in tani looga dan leeyahay in lagu ciqaabo wax uu maamulka trump ku sheegay ku xadgudubka xuquuqda qaar ka mid ah muwaadiniinteeda caddaanka ah oo ay ku dhaqaaqday dowladda maamulka madaxweyne trump ayaa ku eedeeyey dowladda koonfur afrika oo ah dowlad ay muddo ka badan soddon sano majraha u hayaan siyaasiyiinta madowga ee koonfur afrika inay ogolaatay weeraro gacanka hadal ah oo ka dhana beeraleyda caddaanka ah ee laga tirada badan yahay waxaa kaloo uu ku eedeeyey in dowladdu ay soo saartay sharci lagula wareegayo beeraha caddaanka ah iyadoo aan wax magdhow ah la siinin wanaagsan ayaan mar kale dhegeystayaal hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan aan ku bilowna ciidamada booliska ee soomaaliya ayaa maanta waxay la wareegeen guriga hooyooyinka ee magaalada muqdisho halkaas oo xarun u ahayd ururka haweenka oo iyagu diiday in ay ka baxaan gurigaasi si loogu wareejiyo wasaaradda qoyska ee soomaaliya warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle ciidamada booliska soomaaliya ayaa saaka xilli hore waxay tageen dhismaha guriga hooyooyinka ee muqdisho kaasi oo dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafa dood adag oo u dhexaysa ururka haweenka qaranka iyo xukuumadda uu hogaamiye ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ay ahayd mid cirkiis ku shareertay ururka haweenka qaranka ayaa ku doodaya dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay in xukuumaddu aysan xaq u lahayn gacan ku haynta ee la wareegidda guriga hooyooyinka oo muddooyinkii lasoo dhaafay maamulayeen ururka haweenka qaranka soomaaliya gudoomiyaha ururka haweenka batuule sheekh axmed gaballe oo dhowr jeer ka hadashay warbaahinta waxay sheegtay in xukuumaddu ay doonayso in si qasaba gurigaasi looga qaado haweenka qaranka soomaaliyeed oo iyagu gurigaasi leh ama ku magacaaban guriga hooyooyinka waxaa jira sidoo kale eedeymo culus oo loo jeedshay ururka haweenka oo la xiriira inaysan doonaynin in guriga loogu adeego danta guud gaar ahaana wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka xukuumadda soomaaliya oo gurigaasi rabtay inay ku shaqayso islamarkaana ay noqoto xarunta wasaaradda si loo qabto howlaha wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka xukuumadda soomaaliya arrintan waxay ahayd mid si weyn isha loogu hayo kadib markuu ka hadlay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iskudayga ururka haweenkay ku doonayeen gurigaasi in gacantooda ku jiro aan laga saarin waxaana jirta dood adag oo warbaahinta gudaha iyo hadalhayn ka dhalatay arrinkan la xidhiira gacankuhaynta guriga hooyooyinka qaranka ciidamada amniga gaar ahaan kuwa booliiska maanta gaaray guriga hooyooyinka waxaa la sheegay in ay xireen dhowr xubnood oo ka mid a haweenka kuwaasi oo ku sugnaa muddooyinkii lasoo dhaafada guriga hooyooyinka halkaasi oo harya habiinba ay ka samaysteen deegaan kuwaasi oo tilmaamayey inaysan marna ka tegi doonin gacankuhaynta gurigana ay iyagu ku sugnaan doonaan waxaase ciidamada ammaanku markii halkaasi ay gaareen la xusay markii haweenku isku dayeen inay ka hortagaan ciidamada in loo taxaabay saldhigyada ku yaala magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo hadda ka hor ka hadlay meel fagaaro ahna wuxuu sheegay inaysan aqbali doonin arrinka la xiriira in guriga la haysto sida uu tilmaamay ama ay muhiim tahay in haweenku guriga ay banneeyaan si ay ugu shaqayso wasaaradda haweenka ee xuquuqlisaanka xukuumadda soomaaliya gudoomiyaha ururka haweenka qaranka oo la xiriirtay v o e-da waxaa ogaatay in hadda aysan dalka joogin oo ay ka maqan tahay sidoo kale xukuumadda soomaaliya weli wax wara kama soo saarin la wareegidda guriga hooyooyinka ilo kala duwan ayaa u sheegay v o e-da in hadda hawsha guriga hooyooyinka ay degan yihiin xafiisyo kala duwan ay ku soo laabatay si caadi ah islamarkaana ay ku sugan yihiin ciidanka booliska soomaaliyeed xaaladuna hadda ay tahay mid degan marka loo eego saaka xilli hore cabdulqaadir okey muqdisho
mar kale fiid wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan sidaad warkaba ku maqlayseen kooxo matalaya qaar ka mid ah bulshada caddaanka ah ee looga tirada badan yahay koonfur afrika ayaa ka jawaabay qorshe uu madaxweyne donald trump ku doonayo in dadkaasi hab qaxootinimo dib u dejin loogu sameeyo maraykanka iyagoo ka hor yimid qorshahaasi waa kan maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi noo haya qorshahan ayaa lagu faahfaahiyey amar fulin ah oo trump saxiixay jimcihii kaasi oo joojiyey dhammaanba gargaarkii iyo kaalmadii dhaqaale ee maraykanku uu siin jiray koonfur afrika si loogu ciqaabo waxa maamulka trump uu ku sheegay xadgudubyo xuquuqda ah oo ay dowladda koonfur afrika kula kacday qaar ka mid ah muwaadiniinteeda caddaanka ah maamulka trump ayaa ku eedeeyey dowladda koonfur afrika inay ogolaatay weeraro gacanka hadal ah oo lagu qaaday beeraleyda afrikaner ee caddaanka ah iyo weliba inay soo bandhigtay sharciga la wareegidda dhulka kaasi oo u ogolaanaya dowladda inay la wareegto hantida beeraha afrikaneris ee laga tirada badan yahay iyadoo aan wax magdhow ah ama lacaga laga siinin dowladda koonfur afrika ayaa beenisay inay jiraan weeraro abaabulan oo lagu qaaday beeraleyda caddaanka ah waxaana ay sheegtay in sifaha trump uu ka bixiyey sharciga cusub ee dhulka ay ka buuxaan macluumaad khaldan oo qalloocan sabtidii laba ka mid a kooxaha ugu caansan ee matalaya afrikaneris ayaa waxa ay sheegeen inaysan aqbali doonin dalabka trump uu dib udejinta maraykanka kaga siinayo xubnaha iyagu waxay ka shaqeeyaan halkan waxayna doonayaan inay halkan sii joogaan ayuu yidhi derek herman oo ah madaxa fulinta ee ururka shaqaalaha afrikaneris ee solidarity oo sheegay in ururku uu matalo ilaa laba milyan oo qof waxaa naga go'an inaan mustaqbal halkan ka dhisno meelna uma soconno ayuu yidhi isla shirkaasi jaraa'id kali keril oo ah maamulaha kooxda afri forum oo u dooda xuquuqda bulshada afrikaner ayaa waxa ay tiri waa in aan si gaar ah u sheegnaa ma rabno inaan meel kale aadno tallaabada trump uu ku cunuqabataynayo koonfur afrika oo ah saaxiibka muhiimka ah ee ganacsiga maraykanka uu ku leeyahay qaaradda afrika ayaa timid kadib markii isaga iyo la taliyihiisa u dhashay koonfur afrika elon mask ay ku eedeeyeen hoggaanka dalkaasi ee madowga ah inay leeyihiin mowqif ka soo horjeeda dadka caddaanka ah laakiin in loo tuso afrikaneris inay yihiin koox la dulmay oo u baahan in la badbaadiyo ayaa la yaab ku noqon doonta inta badan dadka koonfur afrika waa wax lala yaabo in amarka fulinta ah uu samaynayo sharci qaxootinimo ay maraykanka ku tagaan koox ku sugan koonfur afrika oo weli ka mid ah kuwa ugu dhaqaalaha badan ayay tiri wasaaradda arrimaha dibadda ee koonfur afrika waxaa jiray olole macluumaad khaldan iyo dacaayad ah oo lala beegsanayo koonfur afrika ayay tiri wasaaraddu caddaanka koonfur afrika ayaa weli guud ahaan ka nolol wanaagsan dadka madowga ah in ka badan soddon sano kadib sannadkii kun sagaal boqol afar iyo sagaashankii oo u dhammaaday nidaamkii midabta koorka ee caddaanka tirada yar ay dalkaasi ku xukumayeen inkastoo ay yihiin dad tiro yar caddaanku waxa ay weli haystaan ilaa toddobaatan boqolkiiba dhulbeereedka gaarka ah ee koonfur afrika daraasad uu labadii kun iyo koob iyo labaatankii soo saaray guddiga xuquuqda aadanaha ee koonfur afrika ayaa lagu sheegay in hal boqolkiiba dadka caddaanka ah ay ku nool yihiin saboolnimo marka loo eego lixdan iyo afar boqolkiiba dadka madowga ah tallaabada trump ee ka dhanka ah koonfur afrika ayaa indhaha caalamka ku soo jeedisay dareenka ay qabaan qaar ka mid ah dadka caddaanka ah ee koonfur afrika oo aaminsan in loo cunsuriyadeeyo nidaamkii midabtakoorka dartiis madaxdii dowladdii midabtakoorka ayaa ahaa bulshada caddaanka ah ee afrikaneres solidarity afri forum iyo kuwo kale ayaa si weyn uga soo horjeeda sharciga cusub ee la wareegidda dhulalka iyadoo ay sheegeen in lagu beegsan doono dhul ay leeyihiin dadka caddaanka ah oo muddo sannado ah ka shaqaynayay horumarinta dhulkaasi waxay sidoo kale sheegeen in sharciga luqadda ee dhowaan la ansixiyey uu doonayo inuu meesha ka saaro amaba la xadido luqadda afrikaaneriska ee iskuullada halka ay inta badan dhaleeceeyaan siyaasadaha isku dheelitirka bulshada koonfur afrika ee kor u qaadaya danaha dadka madowga ah oo ay ku sheegeen inuu yahay sharciyo cunsuri ah sida ay yidhaahdeen dowladdani waxay oggolaanaysaa qayb ka mid ah dadweynaha in la bartilmaameedsado ayuu yidhi keriyel oo uga mahad celiyey trump kor u qaadista kiiska bulshada afrikaneris dowladda koonfur afrika ayaa sheegtay in sharciyada la dhaleeceeyey ee ujeeddadoodu tahay in lagu saxo qaladaadkii gumaystaha iyo kadib ku dhowaad nusqarni oo dalkaasi ka jiray nidaamkii midabta koorka markii dadka madowga ah laga xayuubiyey dhulkoodii iyo ku dhowaad dhammaan xuquuqdii ay lahaayeen
aad baad umahadsan tahay maxamed bashiir cabdiraxmaanna ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay halka idinkaga imaanaysayna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska africa haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o e da f m teda sagaaliyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m teda sagaashan dhibic eber eber redio kulmiye f m ta sideed sideed redio resala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
mar kale cawaysi wanaagsanna meel kasta oad naga maqlaysaan haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegaystaha oo uu inoo hayo nuur xasan nuur nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal tan iyo bishii januwari ee sannadka labada kun shan iyo labaatanka puntland ayaa dagaal kula jirta kooxda daacish dagaalada ayaa ka socda buuraha calmiskaad iyo hareeraheeda ee gobolka bari sabtidii madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa amray duqayn uu militariga maraykanka ku bartilmaameedsaday saraakiil ka tirsan kooxda daacish oo ku dhuumaalaysanayay godad ku yaala buuraha gobolka bari haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan gebi ahaanba diiradda ku saari doonaa dagaalka ka dhanka ah daacishta soomaaliya ee ka socda puntland barnaamijka waxaa marti iigu ah wasiiru dowlaha madaxtooyada puntland mudane cabdifataax cabdinuur Eh, cabdifataax waa mahadsan tahay Eh, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a aad baan kuu salaamayaa saaxiib adiga iyo dhegeystayaashaada iyo mujtamaca soomaaliyeed oo haddayna maqlaya kulligii salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Ah, waa kaa qaadna saaxiib Eh, bal marka hore noo faahfaahay dagaalka hadda ka socdo eh, buuraha puntland Eh, walaalkay sidaa la socotaba eh, in muddo ah eh, waxaa ku dhumaalaysanayey buuraha calamismakaad argagixiso ajaanib ah oo dalkeena ku soo duushay oo dhagarqabayaal adduunka meel kasta isagami ah oo ka soo qayb galay dagaalo kulkulul oo wadamo waaweyn oo caalamka lala galay oo ku soo dhex dagaalamay afghanistan iyo syriya iyo ciraaq iyo meelo kale Een, kuwaasoo damacoodu ahaa in ay runtii ka samaystaan puntland iyo soomaaliya bays aad u ballaaran ee, dalkana lagu qabsado ummadaha kale caalamkana waa lagu waxyeeleeyo Een, u kuurgelid badan iyo inagoo kaashanayna een, hay-adaha sirdoonka xogihii dhabtaa laga helayey ayaa madaxweyne saciid cabdilaahi dani markii xuuraamidkaasi usoo dhammaaday wuxuu go'aamiyey in nimankaas gulub fucooleed lagu qaado oo laga xoreeyo dalka Een, qorshaha hadda eh, dagaalka socda in muddo ah ayaa uu soo socday Een, runtii wakhti badan baa la geliyey dhinac kastana waa laga eegay ugu dambeynna bishii desembar madaxweyne waa kii amray in la fuliyo operationka hilaac ee hadda ka socda buuraha calmiskaad oo runtii eh, geesiyaasha ciidamada puntland ee naftooda hurayaasha ah ay shaqo aad u weyn eh, ka qabteen guulo ballaaranna ka soo hooyeen cadowga laga qabsaday saldhigyo aad u tiro badan dhul baaxad leh laga kiciyey een, islamarkaana dhimasho een, dhaxaad leh loo geystay oo hadda ay marayso een, dhimashada nimanka argagixisada ah een, ugu yaraan boqol iyo konton eh, marka la isku daro waaya marka dadka aanan aqoonin eh, buuraha dagaalka uu ka socdo ee calmiskaad bal haddii aad noo sifayso eh, halka ay ku yaalaan iyo maaragtay sida ay uga mid yihiin buuraha goolis Een, eh, horta buurahani waa buuro taxano ah eh, oo ka bilaabma dhinaca eh, gobolka bari magaalada boosaasana dhinaca bari ka xiga Eh, waa buuro ilaahay een, eh, runtii eh, uu ku tusayo ummadiisa iyo khalqigiisaba awoodiisa iyo siduu u abuuro Eh, waa buuro dhaadheer eh, leh eh, godod iyo togog waaweyn oo dhexda ka mara ama guud mara waa meel ay adag tahay in nooluhu si fudud eh, ugu dhex mushaaxo waa meel noqon karta gabboodi ee qofku muddo dheer ku jiri karo waa meel leh een, istaajitiyad ee, miisaan leh oo ah waxa iyagu ay ku doorteen Ee, waa dhul baaxad weyn oo in la isgaaraa ay runtii adag tahay Een, waa meel qofka difaaca kaga jiraa ay adkaanayso in ciidan kusoo duulay si dhayal ah uga saaraan waa dhul ay haddana xoolihiina ku nool yihiin biyo leh waa dhul runtii meel istraatijiyad ah kaga dhex yaala gobolka iyo iyo waddankaba waa dhul dherarkiisa iyo baaxadiisu aad u ballaaran tahay waxaad ka hadlaysaa ugu yaraan saddex boqol afar boqol oo kilomitir oo isdaba yaal marka meel sahlan maaha
waa garta marka goorma ayay daacish maaragtay halkaasi saldhig ka dhigata oo ay tagto wallaahi daacish in muddo aada horta way ku dhumaalaysanaysay horta damarkan markii ugu horreysay oo dowladda puntland iyo ciidankeeda ay iswajahaan argagixisada ma ahayn waxaad la socotaa bishii march laba kun iyo xyo tobankii in degmada garacad iyo garmaal ay ka soo degeen doomo wada ciidamo tiro badan oo shabaab ah ujeedkoodu lahaayeen inay xoojiyaan shabaab ka joogay buuraha galgala intii magaalooyin kale ay qabsan karaan ay qabsadaan halkaas cashir weyn baa loo dhigay dagaal lagu soo gebagabeeyey todobaatan iyo laba saacadood baa looga adkaaday kulligoodna wax la dilay iyo wax la qabtay noqday in yarna waa fuldhatiyo halkii ay ka yimaadeen bay dib ugu laabteen oo waa kuwii dib u yaacay oo ilaa xaradher iyo dhinaca galmudug dib u aaday isla sanadkaas bishii octoobar baan filayaa waxaa magaalada qandalo qabsaday daacish markii ugu horreysayna la arkay awoodooda isla markiiba ciidanka puntland way ka jawaabeen wayna ka saareen magaaladii iyo degmadii qandalo ahayd nimankaas markaa dhulkaas adag bay muddoba saas ugu dhumaalaysanayeen laakiin iminka dagaalkan wuxuu ga duwan yahay dagaaladii hore dagaaladii hore idin waxay ahaayeen kuwo puntland lasoo weerarayey amaba soomaaliya lasoo weerarayay waxaa kuwa jawaab celis ama falcelis ah dagaalka waa dagaalkii ugu horreeyey noociisa hargegixiso lagu qaado oo sida laisku abaabulay amaba loo qorsheeyey ay tahay markii ugu horreysay taasaa markaa waxay kaliftay marka in najiitada laga gaarayna ay aada u fiicnaato masaafada la jaray ee laga horeyna aada u ballaarato taasaa waxay kaliftay in agabkii amba caafimaadkii ambaba sahaydii ambaba saadkii ciidanku u baahnaayeen runtii si mugleh loola garab istaago si uusan u dhiman moralka ciidanku awoodooduna marnaba aysan u wiiqsamin waxaa kaloo dhinacaada garab socday in laga abaabulo oo si xoog ah looga shaqeeyo in bulshada reer puntland iyo guud ahaan soomaaliduba ay si bareero ah oo aan gabasho iyo cabsi lahayn ay u garab istaagaan ciidankooda si loo xoojiyo moralka ciidanka cadowguna u jabo waxaasoo idin markaa waxay ahayd qorsho lix bilood toddoba bilood socday oo runtii abaabul ballaaran lahaa waaya marka dhibaatada ay kooxda daacish ku haysay shacabka iyo maamulka puntlandba intee ayuu gaarsiisnaa sanadihii lasoo dhaafay horta dhibaatooyinka ay dadka ku hayeen waa tiro badnaayeen waxaa ugu darnayd saddex wax sidaada bulshaduubadda mataqaanaa ay runtii sheegayso kow horta baadda in dadkii ganacsatada ahayd xoolahoodii iyo hantidoodii la baado si bareero ah oo inta ninka lasoo waco la yidhaahdo waxaad tahay gaal hantidaada saddex meelood oo meel baan leenahay amba laba meelood saddex meelood laba meelood baan leenahay in qofka inta loo isaga yimaado xoolihiisa laba loo qaybiyo qayb laga dareersado in qofka inta loo yimaado layidhahdo okay meher kuma qabta xaaskaaga waa la wadanayaa gabadhaada aad ma bixin kartid oo adigu diinba ma haysatid waa lagaa wadanayaa dulmiga caynkaasoo kalea oo bahadilkaa oo si mujtamac ah oo mujtawaaci ah naloo baabiinaya dadkii si dhaqaal ahaana loo dilayo oo loo baabinaya dadkii dhiigoodiina la xaasaday dhibaatooyinkaasay horta ku hayeen nimankani de damiirkaagana waa garan kartaa in nin keyrkaa intuu kuu yimaado telefoon kuu soo diro oo kulada gabadhii aad dhashay aabbaha u ahayd meherkeedaba lagu diin maayo gacanteeda lagu diin maayo oo layska kaxaysto nin amiir aho ajaanib ahoo amba suuriya amba libiya amba sacuudiga amba meel u daran ka yimi la yidhahdo mataqaana waa wadanaya waxyaabaha laga dhiidhiyey bay ka mid tahay ko waxyaabaha kale oo dhibkane waxay ahayde in lacagtaadi inta la qaato dad islaam ah oo muslimiin ah oo soomaali haddana dib loogu dhibaateeyana dhibaato kale ahayd waxyaabaha markaa ummadda kiciyey taasaa horta koo ka ahayd dowladduna waxay arkaysaa halista ah in nimankani si stajitik ah u fakarayeen una doonayeen inay qabsadaan gobolkan bari iyo puntlandba kadibna lagu dhibaateeyo oo isu socodka dhaqaalaha isaga gooshaya gacanka carbeed ama gacankan badacas oo ku teedsan deegaanka puntland iyo indian oceankaba oo meeshan hadda ay joogaan very stagta ku tahay oo labadaba de ay rijaad garayn karayaan in markaa lagu dhibaateeyo dadkaas badda maraya oo la qabsado oo hantada socodka dhaqaalaha la waxleeleeyo lala soco boqolkiiba toddoba dhaqaalaha adduunku halkanuu maraa boqolkiiba soddon iyo sideed dhaqaalaha loo wado amesaga gooshaya asia iyo yurub dhinacanuu maraa marka nimankan halis weynaatay oo adduunkana halis ku ah dadka reer puntland halis ku ah ummadda soomaaliyeed halis ku ah bay abaabulayeen in muddo aba taasaana kaliftay marka in si buuxda oo mug leh dowladdu uga hortagto madaxweynuhuna go'aamo adarag runtii uu ka qaatay in muhiim ay tahay xilligeedin la joogo inaan la sii daawan karayn inay sii kobcaan amaba sii ballaariyaan nimanka argagixisada wasiir marka dhowaan duqeymo ayaa jiray oo lala beegsaday kooxdaasi daacish tii ugu weyneedna uu ka dhawaajiyey madaxweynaha maraykanka donald trump marka duqeymahaasi bal khasaaraha ka dhashay inta aad kala socoto iyo siday u aafeeyeen daacish
runtii nimankaas dagaalka aan kula jirnay waxaa u dheeraa waa runtaa duqaymihii ciidanka maraykanka ay gaarsiiyeen oo aanu filayna hadda in ay dhabarjab iyaga laftarkooda ay ku ahayd gaarsiisayna khasaare ba'an tirada aan qiyaasayna hadda oo xogta sida lagu soo gaarayso in ka badan toddobaatan baa dhimashadoodu gaarsiisan yahay waxaa la duqeeyey ilaa iyo koob iyo toban location waxaana lagu dhuftay ilaa iyo sagaal iyo toban strike ambaba qarax oo lala eegtay goobihii ay markaa ku dhumaalaysanayeen ciidamadeenu weli mataqaanaa waxaa surdoonka ku jiraa inay si dhab ah u xuuraamiyaan khasaaraha iyo qof iyo raggii la raadinayey ee lagu raadjoogay meesha kusoo gaaray oo hadda ka hor dhici maayo laakiin meelaha dalsaa loo socoto magaalada buuqda raqo sinxo daniyo jacayl sare iyo jacayl hoose miraale curaar meelahaasoo idu waxay ahaayeen meelihii ciidamadu maraykanku ay duqeeyeen iyo saaxiibada kale ee imaaraadka waxaana rajeynaynaa in si dhaksi ahaa ay nooga soo bixi doonto natiijadii rasmiga ahayd ee ka dhalatay qaraxaas duqeyntaas waa mahadsantaha cabdifataax khadka iigu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhoweeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa axmed oo jooga gaalkacyo dhammaan waan salaamayaa intaa dhegeysanaysa barnaamijka kan iyo inta daadeynaysaba marka xigta waxaan weydiin lahaa wasiirka wasiir cabdifataax waxaan ku weydiin lahaa mudane adoo raaliya hogaamiyaha kooxda daacish maxaan kala soconaa oo duqeyntii kadib manaa ma laga yaabaa waan ka wadaa inuu buuraha ka soo baxayo oo uu ku dhumaaleysanayo meelo ka mida deegaano ka mid ah dhulka puntland ama waxa weye nawaaxigeeda ah maadaama waxa weye dee duqeymo aada u culus loo geystay dhankaas
weli waxaanu ku jirnaa xuuraamintii iyo xaqiijintii xaaladiisa inuu ku jiray nimankaasi in kale laakiin waxaan idiin xaqiijinayaa meel kasta oo uu ku jiro god kasta uu ku dhumaalaysanayo guri kasta uu dhex jiifo oo ka tirsan deegaanka puntland waa loogu tegayaa ciidamadaasna waa soo qabanayaan geeriya nolol mid unbaa lagu keeni doonaa haddii la yidhaahdo lama baxsan doono lamana baaqsan doono dembigii uu ka galay shacabka soomaaliyeed iyo dadka reer puntland waxay noqon doontaa mid ugula xisaabtamo isagii raggii la socdayba waa tahay dhegeysto kale ayaa isna doonaya wasiir inuu su-aashani ku weydiiyo asalaamu calaykum magacaygu waa cabdulaahi axmed oo jooga magaalada garoowe wasiir waxaan ku weydiinayaa dagaalka sidiisaba hub iyo maal badan ayaa lagu socodsiiyaa ama in lagu socodsiiyuu rabaa marka puntland ilaayo intee ayay dagaalka sii wadi kartaa puntland iyo shacabkeedu waa isaga filan yihiin haddaba waxaanu ku jirnaa dagaal global ah waxaanu la dagaalamaynaa argagixiso caalami ah oo dunida daraafyadeeda kala duwan isaga timi waxaanu ku jirnaa dagaalka keliyata ee maanta sida kafoolka foolka ah lagula jiro daacish cid ilaahay abuuratay oo wax lagu darsatayna ma jirto xitaa xabad keliina allaha ka yeelay marka laga reebo duqeymaha ay uga caawiyeen saaxiibada maraykanka iyo imaaraadka iyo wadamo kale oo saaxiibaan nahay oo markii abaabulka iyo diyaargarowga lagu jiray naga caawiyo tobabaro iyo khibrado khabiiro ay noo keeneen dadka puntland waxaan filayaa in ay naf iyo maalba u huri doonaan dowladooduna waxba xaqiran mayso dagaalka guulaha laga soo hooyey iyo kharashka baxay waa runtaay waa kharash ballaaran dagaal adag baynu ku jirnaa goobo aad u adag oo duruuftoodu sahlanayn in lagu dagaalamo ayuu dagaalku ka socdaa dhaqaalo badanna waa ku baxayaa laakiin waxaan rabnaa inaanu isku tashi iyo annagoo nafaheena ku xisaabtamayna si fiisikale ah dhaqaalaheena u tashiilan doona inaanu geli doono waan maqlayay warar badan oo tiro badan oo meelaha maraya dee dowladda puntland mar kastaba waxay diyaar u tahay cid kasta oo gacan ka gaarsiisanaysa waa soo dhoweynaysaa laakiin waa waxaanu aada uga xunnahay in la siyaasadeeyo dagaalkii oo laga dhex raadiya mashaariic dowladdii soomaaliya federaalka ahayd oo intuu dagaalkaasi socday hal habeen xitaa tacsi u dirin ciidamadii dhibanayey hal habeen hambalyo u dirin ciidamadii dagaalamayay dowladda puntland ee dagaalkaas ku jirtay xitaa hagardaamo aan ognahay ku waday baa markii donald trump tuwid gareeyey kuna dhuftay ciidamadiisu weerarka cirka lala beegsaday argagixisada baad moodaa in dowladdii dib usoo toostay hadda uun baraarugtay waaya laakiin khamiistii madaxweynaha soomaaliya ayaa waxa uu bogaadiyey guulaha taariikhiga ah ciidanka puntland sida uu hadalka u dhigay sidoo kalena taageeray baaqii golaha wasiirada ee taageeridda ciidanka puntland waa tan hadda exactly ka hadlayay statementku waa statement siyaasadeed buu ahaa statement aad moodda in la qasbay bay ahayd waxaana kaaga markhaatiya inuusan niyad samayn meel la kagama xuusno dowladda puntland haddii statementkaasi xalaal yahay uu niyadsan yahay waxay ahaan lahayd statement ay ku qoran tahay mahadnaqa iyo gubaabada iyo tala soo jeedintaba la marinayo dowladda ma aha mid dowladda loo dhaafayo hay-adaheedii kala duwanaa iyo shacabkeedii waayah wasiir haddii aan dib ugu laabanno dagaalka hadda socda ilaa iyo hadda khasaaraha dhanka ciidamada soo gaaray maxaan kala soconnaa
runtii dee dagaal baa lagu jiraa dagaal adag baa lagu jiraa dagaal dadka reer puntland iyo ciidamada puntland u bareereen baa lagu jiraa dagaal hooyooyinka iyo gabdhaha reer puntland inay wiilashooda furinta ku quudiyaan ay ugu talagaleen baa lagu jiraa nabarna waa dhacayaa dhaawacna waa jiraa dhimashana waa jirtaa runtii waanan halkan uga tacsiyanayaa wiilasha reer puntland ciidamadeena geesayaasha ee ku shahiiday inay difaacaan dalkooda in inteena kale xornimo ku noolaato inay muujiyaan sida aan marnaba taaka ka mida dhulka soomaaliyeed iyo dhulka puntland aan qof ajanabi ah ugu raaxaysan karayn dad kale ku dulmiyi karayn runtii nimanka naftoodii noo sadqeeyey oo noo hibeeyey waxaan ilaahay uga baryayaa inuu abalaa iyo xasanaad uga dhigo janatu fardowsa dembigoodana dhaafo inta ku dhaawacantayna waxaan rajaynayaa ilaahay inuu caafimaad deg dega siiyo koley dagaal marka lagu jiro macno badan ma samaynayso in laga calaacalo dhabarka kusoo gaaray laakiin waxaa muhiim ah in hore loo socdo yoolkii la lahaa iyo hadafkii la lahaana la gaaro kaana puntland iyo ciidamadeedu waa u dhow yihiin inay gaaraan xaqiijiyaanna hadafka guud ee lahaa oo ah dalka in laga xoreeyo argagixisada waaya ugu dambeyntii goorma ayay puntland rajaynaysaa in dagaalka ay soo gabagabayso hadda saad la socotaba meelaha hadda la marayo waa qurac iyo iyo dharin inta u dhexaysa togii jacayl ilaa toddobaatan kilomitir oo ka mid ah ciidamada puntland hadda qacanta ku hayaan togaasi waxaa la isheega hadda qiyaastiisu ilaa sagaashan kilomitir u dhan yahay wax yar baa noo harsan laakiin intii adkeyd baa harsan baan aaminsanahay waxaana rajaynayaa in guulo dhab ah oo runtii ummadda soomaaliyeed ku noolaato ku naalooto guul rasmi ah oo shacabka reer puntland ku naaloodaan guul rasmi ah oo taariikhda u gasha ciidamada gageysayaasha ee reer puntland qaybahooda kala duwan in la gaari doono xilli dhow aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa cabdifataax cabdinuur oo ah wasiiru dowlaha madaxtooyada puntland waxa uu marti ku ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan jeclahay inaan u mahad celiyey sidoo kale dhegaystayaasha barnaamijka ka qayb galay ee su'aalaha soo weydiiyey wasiirka tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
nuur xasan nuur iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaan intaas uga gudbaynaa bulshada degan gobolada waqooyi bari kenya ayaa waxa ay soo dhoweeyeen dib u furista xafiiska laanta socdaalka oo khamiistii dib u howlgalay kadib markii uu madaxweyne ruuto uu xarigga dib uga jaray xafiiska ayaa soomaalida kenya waxa uu ka caawin doonaa helitaanka kaararka iyo sidoo kale baasaboorada oo markii hore ay u tegi jireen caasimadda cabdiweli cabdi maxamed ayaa warbixintan ka soo diray gaarisa.
Tumpigie makofi rais kwa kufungua ile bamba ambayo imejaa maelezo.
ku dhowaad toban sano kadib waxaa shaqo bilaabay xafiiska laanta socdaalka gaarisa oo dib u furistiisa la odhan karo waa mid ay si weyn ugu hamuuqabeen bulshada gobolka waqooyi bari kenya william ruuto waxaa la odhan karaa bulshada soomaalida ee kenya si ka duwan madaxweynayaashii hore waxa uu u noqday mid ay si dhow u wada shaqeeyaan ruuto wuxuu khamiistii xafladdii kadib lagu furahayay xafiiska socdaalka uu baasaboorro guddoonsiiyey ashkhaas ka mid a dadweynaha gaarisa waxaana xilligaasi ka muuqatay wejiyadooda dareen farxadeed sacdiye bile waxay ka mid ahay dadkii ugu horeeyey nasiibka u helay inay baasaboor gaaris ka hesho waxayna v o e da u sheegtay inay baasaboorkeeda ay gaariso ka qaadatay uu yahay mid macno gooniya u samaynahaya shacabka gobolka waqooyi bari aada iyo aadaan ugu faraxsanahay baasaboorka aan gaarisa ka qaatay aada iyo aad ayaan ugu faraxsanahay alxamdulilah dadkii noo soo qaban qaabiyey kheyr allaha siiyo madaxweynuhu gacanta naga siiya annagoon safar gelinna insha allah waa ugu mahadnaqaynaa haddii ilaahay idmo annagoon safar gelin oo gaarisa ka qaadanay baasaboorka shacabka gobolka waqooyi bari ayaa dhib ku qabi helista baasaboorada maadaama ay khasab ku ahayd inay u socdaalaan caasimadda nairobi taasoo dad badan aysan awoodin maadaama ay u baahan tahay dhaqaale dheeri ah baasboorka xafiiska furitaankiisa horta madaxweynaha waxaan u diraynaa hambalyo aad buu u mahadsan yahay gobolkan aad bay ugu farxeen xafiiska noola furay oo noola soo celiyey weliba aan sidaad ogsoon tahay wuxuu ku soo abbaaray wakhti ay xujayda u jeedaan xajka shalay oo u horreysay sidaan u maqlaynay shan odayaal ah oo socdaalkooda u socdeen xajka ayaa basboorka gacanta laga geliyey mas-uuliyiinta gobolka waqooyi bari kenya ayaa haatan u muuqda kuwo si dhow ula shaqeeyay madaxweyne william ruuto kuwaasi oo ku helinahayay safarada uu ku marahayay toddobaadkan mas-uuliyiinta gobolka waqooyi bari kenya ayaa haatan u muuqda kuwo si dhow ula shaqeeyay madaxweyne william ruuto kuwaasi oo ku helinayay safarada uu madaxweynuhu toddobaadkii hore ku marahayay magaalooyinka waaweyn ee soomaalida kenya ay degan yihiin senator cabduul xaaji ayaa v o e-da u sheegay inay dadaal dheer ku bixiyeen sidii bulshada gobolku ay u heli lahaayeen adeegyada muhiimka waa noloshooda sisi kama viongozi miaka mingi tumekuwa tukiomba hii jambo haddaan nahay madaxda gobolka laga soo doorto muddo dheer ayaan dowladda ka codsanaynay in xafiiska baasboorka dibna loogu furo waana ku faraxsannahay in madaxweyne william ruuto uu cabashadeenii ka jawaabay waana ku faraxsannahay sidoo kale waxaan madaxweynaha ugu mahad celinaynaa inuu go'aansaday inuu mideeyo xuquuqda dhammaan shacabka kenyaanka ah waana ku garab taagannahay sisi tumefurahi sana na tunashukuru mungu na tunamshukuru rais na tunamwombea kila la kheri madaxweyne william ruuto ayaa soomaalida gobolka waqooyi bari u sheegay in muddo dheer gobolku uu dalka intiisa kale ka dambeeyo balse uu isagu doonayo in gobollada dalka oo dhan ay sinaadaan oo gobolkani ay isku xuquuq noqdaan shacabka kale ee kenyaanka mimi nimefika hapa vilevile kwa sababu ya mambo ya passport waxaan gaariso u imaaday inaan furo xafiiska baasboorka waxaan horaan xafiiska laanta socdaalka uga soo furnay qaybo kala duwan oo kenya ka tirsan waxaan ka furnay xafiiska laanta socdaalka busiya eldored bongoma iyo meelo kale sidaas darteed ayaan maanta hoosta uga xariiqay in shacabka waqooyi bari xafiiska gaarisa dib loogu furo mana jiri doonta mar dambe inaad baasboor nairobi u doonataan baasboorkiinna gaarisa ayaad ka qaadan doontaan ruuta wuxuu dhinaca kale inta uu safarka ku joogo gobolka uu amar madaxweyne ku joojiyey baaritaanada dheeriga ay lagu sameynahayay shacabka soomaalida kenya marka ay dalbanayeen kaararka aqoonsiga oo iyagu dhib ku heli jireen wuxuu dhanka kale furay mashaariic tiro badan oo ay dadku u baahnaayeen dadka falanqeeya arrimaha kenya ayaa sheegay in iskaashiga dhow ee saaxiibtinimada udhexaysa dowladda ruuto iyo mas-uuliyiinta soomaalida ee gobolka waqooyi bari ay u muuqato mid uu gobolka waqooyi bari uu ka faa'iidaysanayo waxaana suurtagal ah in iskaashigaasi haddii uu sii socdo uu gobolka ka dhigi doono mid la tartanta oo la jaanqaada heerarka nolosha ee gobolada kale ee kenya duwel cabdimaxamed banaha v o a gaarisa that uh, we sh- I showed you on the other side.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan f m ta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan f m ta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso f m-yada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
magaalada beledweyne ee bartamaha soomaaliya ayaa waxaa hoos u dhacay qiimaha maciishada kadib markii lagu guulaystay in la qaado isbaarooyinkii faraha badnaa ee magaaladaasi yaallay kuwaas oo ay dhib badan kala kulmaan gaadiidka xamuulka iyo raashinka ka soo qaada dekedda boosaaso iyo berbera warbixintan waxaa beledweyne ka soo diray xuseen xasan dhaqane magaalada beledweyne oo halbowlo u ah dhaqdhaqaaqa ganacsiga gobolada koonfurta iyo waqooyiga ayaa xilligan laga dareemayaa isbeddel dhanka ganacsiga kadib markii dhowaan la qaaday isbaarooyinkii yilay wadada u dhexaysa matabaan iyo beledweyne howshaasi oo ay suurageliyeen xubno ka tirsan dowladda soomaaliya isbaarooyinkaasi oo dhibaato ku qabeen gaadiidleyda iyo dadka safarka ah ayaa sababay in raashinka uu qaaliyoobo xilligaasi kadib markii hakad uu ku yimid gaadiidkii xamuulka ee raashinka iyo badeecadaha kale ka soo qaadi jiray dekadaha boosaaso iyo berbera laakiin xilligan waxaa hoos u dhacay qiimaha raashinka iyo badeecadaha iyadoo maalintii in ka badan toban gaadiidka xamuulka qaada ay soo galaan magaalada beledweyne islamarkaana ay ka baxaan xasan galbeed waa ganacsade ku faraxsan in isbaarooyinka la qaado alxamdulilah isbaarooyinka waana laga qaaday gobolkan muddo hal sana iyo laba bilood uu xirnaay oo go'doon ahay wax soo gala iyo wax ka baxa midnaba toona ma jiri jirin gobolka gobollada ugu nimcada badan oo ahay xoolaha heer wax la gaaray laga qunsho aan lagu aan laga rari karin oo ilaa matabaan lug lagu geeyo ilaa degmada fiirfiir lug lagu geeyo ilaa dhinaca qoraxsi degmada mustaxiil lug lagu geeyo meeshaas gaadiid laga saaro waxaana keenay dhibaatooyinka isbaarada kow haddana badeecooyinka ganacsiga gaadiidka gobolka waa la iska wada xareeyey waa la wadi waayey niman yaryar oo ganacsataa waxay sameeyeen intii badaacada mugee boosaaso ama berbere ka soo raraan ayuu waxay ku jira deji jireen gurceel gurceel markii lagu dejiyaa baawur yar yara aa looga soo qaadi jira sidaas ayaa lagu noolay jiray shacabka gobolkan jooga ku noolaa jiray mogaadida xamuula oo u soo bax u yimaadaa muddadan yaroo hadda labadaas isbuuca ka hor ma jiri jirin dadka muruqmaalka ah ee ku nool magaalada beledweyne ayaa dowladda dhexe ku ammaanay dadaalkii ay ku bixisay wax ka qabashada xaaladii amni iyo khilaafkii siyaasadeed ee magaalada ka jiray taasoo caqabad ku ahayd nolosha iyo horumarka reer beledweyne magaaladan aan ku noolnahay beledweyne markii hore waxay ahayd waddadaa naga xirnayd xamaali waxba oo laba doolar camal miya waxyaala noocaasaan ka heli jirnay magaalada laakiin haddeertaan alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh waddada naloo furay baqaaradii waxaan ka helnaa hadeertaan xamaali labalabada dooran ka heli jirna hadeerta alxamdulilah toban iyo shan doollar labaatan doollar waxaas alla naga calfaan kala hoana habeenkii xaafadaheena oo la tignaa haddaba si loo sii joogteeyo xasiloonnida hadda ka jirta beledweyne maxaa uu qorsho ah maamulka magaalada si loo sii xoojiyo xaaladda amniga ee magaalada beledweyne ka jirta
madax ka tirsan dowladda federaalka iyo kan dowladda goboleedka hirshabelle ayaa waxay ku guulaysteen inay xalliyaan xaqiiqdii caqabadihii ka taagnaay oo ugu horreysay isbaarooyinkii yaalay wadada dheer ee xiriirisa magaalada beledweyne iyo aadda gobolada kale sidoo kale magaalada dhexdeeda culeysya ayaa ka jira laakiin alxamdulilah waa la xilay ka maamul ahaan xaqiiqdii arintaas door weyn ayaan ku lahayn oo ah in sababto culeys badan ay noo haysa walow culeyska jiray ee ka weyneed maamulka laakiin haddana alxamdulilah qeyb weyn ayaan ka lahayn haddana waxaa noo qorshaysan insha allah inaysan dhacdooyinkaas kale oo soo ay soo laaban sababtoo ah magaalada waxaa si buuxda lagu wareejiyey ciidamada qeybaha kala duwan ee amniga haddii aan lahayn booliiska haddii aan lahayn militariga iyo nabadsuuda kuwaas oo si wada jir ah u howlgalayo gudoomiyaha degmada beledweyne cumar cismaan calisow ayaa sheegay in khilaafkii ka jiray magaalada uu hakad geliyey fulinta mashaariic horumarineed oo la rabay in magaalada laga hirgeliyo
culeys aada u weyn ayay ku ahayd magaalada sababtoo ah ka maamul ahaan waad dareemi kartaan magaalo intan population ay leedahay magaalo ganacsi ah oo magaalooyinka soomaaliya kamid magaalooyinka ugu waaweyn oo xaqiiqdii khilaaf badan ka jiray iyo wax badan oo sharci darra ah shaqadii maamulka uu bulshada u hayn nafteeda gaab ayay galeen sababto magaaladan waxaa ka warhaysaan in muddo ah xitaa maysan helin wax kale iska dhaafe gargaarkii ay bulshadu ee lahayn waxaa laga yaaba adeegyadii horumarineed meel buuq taagan yahayna waad dareemi kartaa horumar badan kama jiraayo laakiin alxamdulilah culayska u badan marwalba wuxuu ku dhacay bulshada sababtoo ah bulshada ayaa u nugleed in marwalba haddii problem uu imaado qaybu ku noqda laakiin annaga ka maamul ahaan marwalba waxaan ku dadaalayna inuu la xakameeyo
dowladda soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii xal loogu heli lahaa in mar kale aysan soo laaban isbaarooyinkii yilay gobolka hiiraan kuwaasi oo ka dhashay isqabqabsi ku saabsan hanaanka dhismo ee maamulka hirshabeelle xuseen xasan dhaqane qubanaha v o a beledweyne
booliska soomaaliya ayaa soo saaray amaro kala duwan oo ay ku jiraan mid ay kula dagaalamayaan adeegsiga iyo ka ganacsiga muqaadaraadka booliska ayaa dhinaca kale waxa uu mamnuucay in hubka lala galo xeebta liido ee degmada cabdulcasiis iyo sidoo kale in ciidanka dowladda ay lacago sharci darro ah weydiistaan dadka gawaarida wata ee maraya waddooyinka warbixintan waxaa soo noo diyaariyey cabdulqaadir maxamed mursal samakaab afhayeenka booliska soomaaliya gaashaanle cabdifataax aadan xasan ayaa shir jaraa'id oo magaalada muqdisho uu ku qabtay ku faahfaahiyey daroogada ay ku soo qabteen howlgal ciidanka ay ka sameeyeen guri ku yaala degmada cabdulcasiis iyo cadad ahaan inta ay la eg tahay wuxuu sheegay in amniga bulshada uu ku jiro dabargoynta daroogada iyo maandooriyaha kale isagoo dhinaca kalena digniin u diray dadka iska leh guryaha laga qabto daroogada ee ay kiraystaan kuwa ka ganacsada maandooriyaha sida indhihiinna ama kaamirooyinkiinuba ay qabteen ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir isbeshali saldhigga cabdicasiis oo ah degmo caan ku ah dalxiiska in laga soo qabtay cadad intaa la eg oo maandooriya maandooriyaha maanta halkan yaala qiimo ahaan markaan hadda cilmi baaris samaynay qiimo ahaan waa cadad ku dhow labaatan kun oo dollar iyo ka badan waxaan leeyahay muwaadinka soomaaliyeed ee ganacsatada ah ee dhaqaalaha intaas la eg haaya ee gashan kara wax taya u leh caafimaad u leh bulshada keeni kara in kaniini iyo waxyaabo maskaxda qofka doorinaya uu intaa ku soo iibiyo waa musiibo halkeeda la eg ummadda soomaaliyeed ammaankeedii wuxuu ku jiraa in daraagiska la baabi'iyo ciidanka booliiska soomaaliyeedna waajibkaas waa ay qaateen cilaamaha amniga guud ahaan niisa iyo xoogga dalka soomaaliyeed waxaa la farayaa meel walba ay ku arkaan inay maanduuriyaha la diriraan maanduuriyahan waxaa laga soo qabtay guri muwaadin soomaaliyeed leeyahay waxaan leeyahay dadka guryaha leh ee guriga laga kiraysto ee haddana aan ogeyn xaaladda guriga ka socoto guryihii waxay keeneen nimanka maanduuriyaha gada gurigaa la kiraynaa shakhsi ma joogo maanduuriyahaas bisaa loo furaa laga soo bixiyaa lana geliyaa guri walbo aan la degganayn ee haddana la kiraysanaynin guriga haddii aan la degganayn waa in bil laba bilood waa la dayac tiri karaa waa la hagaaji karaa laakiin guri iska xiran oo aan cidna degnayn wixii laga dhex socdana aan loogaan karin mas-uuliyaddaas waxaa qaadi doona shakhsiga guriga iska leh maanduuriya intaan leeg guriga laga soo baxshay aan la degnayn oo ciidanku markay shakeen ay jibiyeen ay ka soo saareen maanduuriya intaan leeg guri walba ninka mas-uulka ka ah waxaa la farayaa inuu ka warhaayo xaaladda gurigaasi ka socota cabdifataax ayaa dhinaca kale ka hadlay amarka booliska soomaaliya uu ku mamnuucay in hub lala galo xeebta liido oo bulshada ay u damaashaad tagaan si gaar ah wuxuu ugu digay mas-uuliyiinta dowladda oo xildhibaanada ay ku jiraan kuwaasoo ilaaladooda hubka la dhex gala bulshada xeebta liida ee magaalada muqdisho
waxaan faraynaa mas-uuliyiinta guud ahaan xildhibaanada cid walba ee degan huteelada ka agdhow badda ee markay huteelada galaan istaafkoodii u degta xeebta ayagoo hubaysan xeebta lagu dabaasho waxaa ka mamnuuc ah in hubla la galo marka laga reebo ciidanka booliiska ee u xil saaran sugidda ammaanka dadkaas xeebta ku dabaalanaya uu hogaaminaya taliyaha saldhigga iyo ciidanka nabad sugidda istaafka ma u degan karaan lamana geli karaan qaybta ay bulshada ku dabaalanayso wax huba lama geli karaan waa mamnuuc ammaanka waxaa ku filan oo sugaya ciidanka u qaabilsan booliiska laamaha amniga intooda u qaabilsan inay sugaan ammaanka xeebta dadku dabaalanaya afhayeenka booliska ayaa wuxuu sheegay inay mamnuuc tahay in askarta ay lacaga weydiistaan dadka baabuurta wata markay waddooyinka marayaan taasoo marar badan dhacday wuxuu u gardhigtay bulshada oo uu sheegay in luuqadda ay ciidanka kula hadlaan ay noqotay lacaga laaluusha wuxuu sheegay in wixii ku saabsan shuruucda waddamarista iyo ruqsadaha gaadiidka ay ku shaqo leeyihiin ciidanka ilaalada waddooyinka ee askarta caadiga ah aysan kala macaamili karin waxaa jira horayna taliyaha qaybta guuda booliiska gobolka banaadir taliska ciidanka booliiska soomaalida digniinay ugu soo saareen in askariga laamiga taagan uusan gaariga weydiin karin wax dhaqaalaha laakiin bulshada soomaaliyeed waa u gardhiganaynaa waxaan u gardhiganaynaa haddii afka aad ku hadashaan idinku ay lacag noqotay askarta laamiga taagan aad ii fududay aad ku dhibteen waxaan leenahay askariga soomaaliyeed wuxuu u tababaranya inuu ammaankaaga sugo mana yeelayno in annagoo intaa u dhafrayna uu qof muwaadin ah dhibaatoowo kuna dhibaatoowo gacanta ciidanka qalabka sida jamhuuriyadda federaalka soomaaliya askari loo ogol yahay inuu muwaadin lacag weydiiyaa ma jiro aan ka ahayn baabuurka shuruucdiisa iyo waddamaristiisa heerarkiisa kala duwan ee shuruucda waxaa xaq u leh inuu weydiiya ciidanka nabadgelyada waddooyinka taraafikada askariga soomaaliyeed nooc walba uu yahay hadduu laamiga taagan yahay wuxuu xaq u leh inuu ammaanka ka shaqeeyo hubiyo gaarigaaga inuu nabad yahay ammaan yahay uuna gudbo waddada laakiin leesin lahaansho buug cid walba waxaa ku weydiin doonta ciidanka nabadgelyada waddooyinka dhammaan laamaha amnigeed waxaan farayaa hadday baabuur qaldan dukumindigiisa wixiisa qaldanya arkaan ay ku wareejiyaan qaybta nabadgelyada waddooyinka gacanna ku siiyaan qaybta nabadgelyada waddooyinka inay waajibaadkeeda gudato mana jiri karo askari iyo nooc walba uu yahay hadduu nabad sugid yahay hadduu boliis yahay hadduu cid kale yahay muwaadinka soomaaliyeed ganaax wixii ah iyo wax kale waxaa shaqo ku leh qaybta nabadgelyada waddooyinka
lama oga siday ku dhaqangeli doonaan awaamiirta iyo digniinaha ka soo baxay taliska booliska soomaaliya ee ka dhanka ah isticmaalka iyo ka ganacsiga maandooriyaha joojinta hub ku dhex qaadashada xeebta liido iyo lacagaha sharci darrada ah ee askarta ay weydiistaan dadka baabuurta wata ee maraya waddooyinka caasimadda siduu afhayeenka sheegay
aad baad umahadsan tahay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayaa warbixintaasi noo diyaariyey halkanna ka soo jeedinaya haatanna waa dhinacii heesaha dabacsan ee aan idinku nasin jirnay waa heesta waa laysitaa iyo codkii allah u naxariistee xalimo khaliif magool
samadaa korkeedii oo sudhan ogaadaydo saymaan ku beegnahay waa laysitaiyo dawanbaysan gadhagiyo samadaa korkeedii oo sudhan ogaadaydo saymaan ku beegnahay saatiyaco dambay naftu igula socotaatiyaco dambay naftu igula socotaa ma samra ma sexda ma suga ma saja ma samra ma sexda ma suga ma saja ma sadcaal gala iyo solkiyo barti sahayli ma beegaasan gulcaaba ma samra ma sexda ma suga ma saja ma samra ma sexda ma suga ma saja ma sadcaal gala iyo solkiyo barti ma beegaasan gulcaaba kansaleelo dhinacaanu seexid ah qaban waa sariirtan saaraa korkeede saddex jeer ayaan xalay hurdadii kansaleelo dhinacaanu seexid ah qaban waa sariirtan saaraa korkeede saakaan dusheedii soo jeed ku gaadhay saakaan dusheedii soo jeed ku gaadhay ma samra ma sexda ma suga ma saja ma samra ma sexda ma suga ma saja ma sadcaal gala iyo solkiyo abartii sahayni ma beega asan ma samra ma sexda ma suga ma saja ma samra ma sexda ma suga ma saja ma sadcaal gala iyo solkiyo abartii sahayni ma beega asan codkaasi allah u naxariistay xalimo khaliif magool iyo heestii waa laysitaa ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteennii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah caashi ibraahim aadan intaan mar kale dib hawada ugu kulmayno haddii aan laydmuxaan dhammaan idin leenahay sidaasiyo nabadgelyo masraalkala iyo solkiyo abarti sahayli mabeegaasan
ama